galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa galab axad ah bisha ogostna ay labaatan tahay sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaadna naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitriban iyo bogga v o e somaali com idaacadda galabta waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya caashe ibraahin aadan caashe cuud iyo ano ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah dowladda soomaaliyeed oo go'aamisay in uu saxan yahay go'aankii baarlamaanka hirshabeelle ee xilka ay uga qaadeen madaxweynihii hirshabeelle cali cabdulaahi cusuble in la tixgeliyo go'aankii baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle ee afar iyo tobankii bisha siddeedaad laba kun iyo toddobiyo tobankii in doorashada madaxweynaha cusub lagu qabto soddon cisho gudahood oo ka bilaabata afar iyo tobankii bisha siddeedaad laba kun iyo toddobiyo tobankii in baarlamaanka hirshabeelle qabto guddi doorasho oo isu miisaaman oo lagu kalsoon yahay
sidoo kalena waxaan idiin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo toddobaadkan ku saabsan hindise sharciyeedka argagixisada oo ay dhowaan meel mariyeen golaha wasiirada ee soomaaliya
in lays yidhaahdo sharci ha la sameeyo arrintaas ku saabsan waa arrin aad ay hay-adaha amnigu ugu dadaalaan oo u aaminsan yihiin laakiin su-aalo badan baa loo bahan yaha in laisweydiiyo kow dembi kasta oo argixisadu samayso ama boqolkiiba sagaashan iyo sagaal dembiyada ay sameeyaan sida dilka iyo burburinta hantida iyo qaraxa iyo waxaa la midkaa sharciga caadigaayoo qoran baa u haya ciqaab u haya midda labaad argixisayaa ah
xubintii ganacsiga iyo qodobo kale oo ku saabsan soomaaliya ayaad sidoo kale maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warka caalamka ciraaq ayaa subaxnimadii axaddan maanta ah bilowday howlgal militari oo ay degaanka talcafaar oo ah magaalo ku taalla galbeedka magaalada mowsul dib ugala wareegayso kooxda daacish ku dhawaaqidda howlgalka oo laga sii daayay telefishinka ayuu ra-iisul wasaare xaydar al cabaadi ugu sheegay kuwa haysta degaankaasi inay ama isa soo dhiibaan amaba ay dhintaan saraakiisha militariga ee ciraaq iyo maraykanka ayaa qiyaas ku bixiyey in maleeshiyaad ay tiradoodu ku dhowdahay laba kun oo daacish ka tirsan ay joogaan degaankaasi xoogagga isbahaysiga ah ayaa sare u qaaday duqaymaha xagga cirka ah ee ay ka wadaan degaankaasi ka hor inta aanay qaadin weerar dhinaca dhulka ah taas oo ku khasbaysa kumanaan shicib ah inay halkaasi ka qaxaan talcafaar waa mid ka mid ah degaanada ugu dambeeya ee dalka ciraaq ee ay haystaan kooxda daacish kadib markii bishii julaay laga xoreeyey magaalada mowsul oo qiyaastii siddeetan kilomitir bariga kaga beegan magaaladaasi
madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump ayaa sheegay shalay sabtidii in maamulkiisa uu qaatay go'aano uu dib ugu eegayo qorshaha maraykanka ee ku aadan dagaalka lix iyo tobanka sano socda ee dalka afghanistan kulan maalin socday oo ka dhacay xarunta nasashada ee camp david halkaas oo madaxweynuhu kula kulmay golihiisa amniga qaranka ayaa lagaga wada hadlay qorshayaal la kala doorto oo ku aadan dalka afghanistan sida uu bartiisa twitterka ku sheegay madaxweyne trump madaxweynaha ayaa sheegay in uu kulan la qaatay qaar ka mida jananada ugu khibradda badan dhinaca milatariga wuxuuna tilmaamay in go'aano kala duwan la qaatay oo ay ku jirto arrinta dalka afghanistan hase ahaatee faahfaahin intaas ka badan muu bixinin
booliska magaalada boston ayaa sheegay inay xirxireen toddoba iyo labaatan qof sabtidii kadib maalin mudaharaadyo ah oo ay qarqiyeen magaalada boston ee gobolka massachusetts halkaas oo afartan kun oo dad ah ay isugu soo baxeen kadib toddobaadkii hore markii saddex qof ay ku dhinteen magaalada charlesville ee gobolka virginia oo ay mudaharaadyo ka dhigeen dadka caddaannimada ay ku wintahay madaxa booliska ee magaaladaasi ayaa sheegay in toddoba iyo labaatan qof ay u xireen sabab la xiriirta iyagoo lagu eedeeyey inay la dagaalameen saraakiil booliska ka mid a dadka ayaa la sheegay in saddex ka mid ah ay xirnaayeen jaakadaha xabadda aanay karin iyadoo midkoodna uu hubaysnaa xirxirka dadka ayaa waxa uu ka dhacay waxa uu dhacay kadib markii dibadbaxiyo nabadgelyo ah ay ka bilowdeen halkaasi waa magaalada bostone islamarkaana ay ka barbar bilowdeen dibadbaxyo kale oo kasoo horjeeda oo ku fiday magaalooyinka waa wadooyinka magaalada boston ciidamada dalka sbain ayaa ugaadhsanaya dareewalkii gaadhi la jiirsiiyey dadweyne ku sugnaa magaalada barcelona ee dalka sbain waxaana haatan ay baadigoobkooda ku fidiyeen dhinaca waqooyi bari ee dalkaas gaar ahaan magaalooyinka ribool iyo manlewa ciidamada ammaanka ayaa sameeyey baro kala duwan oo baadhiseed si ay u helaan yonis abuyacquub oo labiyo labaatan jir ah oo loo haysto inuu ka dambeeyey weerarkii khamiistii kaas oo lagu dilay ilaa saddex iyo toban qof laguna dhaawacay in ka badan boqol qof oo kale
galab wanaagsan dhegaystayaal warkaasina waxaa kala socoteen idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in loo baahan yahay in la ixtiraamo go-aankii baarlamaanka hirshabeelle uu dhowaan qaatay kaasoo uu xilka kaga qaaday madaxweynihii maamulkaasi cali cabdulaahi cusuble dowladda ayaa ku baaqday in doorasho lagu qabto muddo soddon maalmood gudahooda axmed xasan colaad ayaa warbixinta nooga soo diray muqdisho dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa maantii markii ugu horreysay ka hadashay khilaafka siyaasadeed ee maamulka hirshabeelle tan iyo markii baarlamanka maamulkaasi ay sheegeen inay xilka qaadis ay ku sameeyeen hogaamiyihii hirshabeelle cali cabdulaahi cosobleh hadalkani ka soo baxay dowladda soomaaliya ayaa waxaa ku dhawaaqay wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka cabdi faarax siciid juxa ujeeddo mowqifka dowladda federaalka ee soomaaliya ee khilaafka siyaasadeed ee dowlad goboleedka hirshabelle markaan aragnay go-aankii baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabelle ee afar iyo tobankii bisha sideedaad laba kun iyo toddobiyo tobankii markay dowladda federaalku guddi wasiiro ah oo xaqiiqo raadis ah u dirtay magaalada jowhar toddobiyo tobankii bishii sideedaad laba kun iyo toddobiyo tobankii oo dhegaysatay dhammaan dhinacyada kala duwan ee khilaafaadka markaan qiimaynay cawaaqibxumada ka dhalan karta siidsiid siyaasadeed oo daba dheeraada iyo khatarta kaga iman karta dowlad goboleedka curdanka ah ee hirshabelle markaan eegnay baahida loo qabo amniga kala damaynta iyo xasiloonida siyaasadeed ee dowlad goboleedka hirshabelle oo shacabku wax weyn ka filayaan sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha ee federaalka cabdi faarax siciid juha waxaa kale uu sheegay in wasaaradda arrimaha gudaha ay taageersan tahay go-aankii ka soo baxay baarlamanka hirshabelle kaas ou sheegay in golaha wasiirada ee dowladda federaalkana ay isku raaceen waxay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dibheshiintu soo jeedinaysaa qodobada hoos ku qoran kow in la tixgeliyo go-aankii baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabelle ee afar iyo tobankii bisha sideedaad laba kun iyo toddobiyo tobankii labo in doorashada madaxweynaha cusub lagu qabto soddon cisho gudahood oo ka bilaabata afar iyo tobankii bisha sideedaad laba kun iyo toddobiyo tobankii saddex in baarlamaanka hirshabeelle qabto guddi doorasho oo isu miisaaman oo lagu kalsoon yahay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dibheshiintuna kormeer ku samayso farsamo ahaanna ka caawiso afar in la adkeeyo amniga iyo kala damaynta xilliga kala guurka ah shan waxay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dibheshiisiinta soo dhoweynaysaa talada guddoonka iyo baarlamaanka hirshabeelle ee ah in kursiga madaxweynenimo ay u tartanto keliya beesha xawaadle si kastaba ha ahaatee khilaafka siyaasadeed ee ka soo ifbaxay maamulka hirshabelle ayaa hogaamiyihii cali cabdulaahi cosoble waxa uu sheegay inuusan wax sharciga ku fadhin xilka qaadistii baarlamanka hirshabelle ay ku sameeyeen balse cali cabdulaahi cosoble ayaa khilaafkaasi siyaasadeed ku eedeeyey dowladda federaalk ee soomaaliya gaar ahaan xukuumadda uu hogaaminayo ra-iisul wasaare xasan cali khayre axmed xasan colaad v o a muqdisho
haddaba go-aanka dowladda waxaa ka horyimi cali cabdulaahi cosoble oo sheegay maanta inaanu marnaba u hoggaansami doonin go-aanka baarlamaanka hirshabelle wuxuuna sheegay in dowladda federaalka ah iyo wasaaradda arrimaha gudaha ay taageereen go-aanka aan sharciga ahayn isagoo ku sugan magaalada muqdisho oo uu sheegay in uu kulamo kula qaatay xalay madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayuu cali cabdulaahi cosoble waxa uu sheegay inuu go-aankiisu yahay in uu sharciga la tiigsado cid kastoo xilka qaadistiisa ka dambeysay sahre cabdi axmed ayuuna ugu warramay khadka telefoonka ee muqdisho waxayna ugu horreyn weydiisay sida uu arko tallaabada dowladda
wuxuu ahaa go-aanka wasaaradda arrimaha gudaha anigu mid filan waa igu ah maba ahaba sababta oo ah dee ra-iisul wasaaraha soo diray ayaan ogahay waxa uu ka shaqaynayay marka in la yidhaahdo meesha taga kana soo laabta kadibna sida la raba ayaa warka u dhigi doontaan barnaamijkaasay ku socdeen kulley anigu intaasaan la socdaa ayadana waa u sheegay madaxweynaha waa u sheegay warbaahintana waa ka sheegnay hadday hadda noo yimaadeenna waa u sheegnay waxaanan hordhignay xaqiiqda un ah keliya meeshaanu hadal iyo dood ma taagna annagu sharcigan ku nimi meesha xoog kuma aynan qabsan sharcigaanan uga tegaynaa sharcigii ma la jibiyey mase waa la raac lama raacin sharcigii mar haddaanan sharcigii la raacinna ayagu hadee dee golo wasiiro iyo muxuu ahaa wasaaradda arrimo gudo iyo iyadu ma aha midda shaqada kule aqoonsiga iyo aqoonsi la-aanta iyo waxa meesha ka dhacay iyo waxaa marka waa iska taladooda taladoodana hadda tala raqiisa unbay meesha kusoo qoreene awalna aan ogeyn marka waxba kama jiraan madaxweynaha sharcigaana waa aniga waa gartay laakiin waxaa kaa qaaday xilka xubnaha golaha baarlamanka ee maamulkaaga hirshabelle marka xukuumadda dhexe midna maysa joogin faragelin toosay ku leedahayna ma muuqanin arinta la xiriirta maamulka hirshabelle marka eedeyntaada xageed saaraysaa eedeynteena anagu sirdoonkeena ayaa muxuu ahaa yani ayaa ayaa ayaa ayaa arrimaha keenay soo xaqiijiyey soo cadeeyey cadeymihiina waa la hayaa waktigeedaana lasoo bandhigayaa dowladda dhexe anigu waxaan halkan ku imi waxay ahayd yeeritaan uu madaxweyne farmaajo ii yeeray inaan isla maanta shalay inaan isla shalayba soo galo shalays waxayaan ismaqalnay shalay galab waa aan imi xamad xalayna waa kulannay haddaan kulannayna waxaan u sheegay aniga sharciga wuxuu ahaa intii aan wasiirka arrimaha gudaha usoo sheegay markuu jowhar noogu yimaayaan isagana u sheegay hase wuxuuna ii ballan qaaday wuxuu yidhi wax kale maayan doodii markuu dhegaystay weliba uu xaqiiqsaday in aan maxkamadda sarena dacwada u gudbinay annaga ayuu wuxuu yidhi warkaas waa dhan yahay annaga wixii muxuu ahaa inaan wax isku jijiidno ayaan rabnay keliya sidaasaanan kuugu yeeray waktiguna cariiri ayuu igu yahay safar ayaan subaxii ahay arbacada ayaan soo laaban doonaa markaan arbacada soo laabto haddii ilaahay yidhaahdana markaasaanu isu imaanayn haddii qoladii afgembiga waday ayaa mar allaalay markuu hadda kolley waa baxaan filaya mar allaalay markuu dhaqaaqayna hadde muxuu ahaa yacni markiiba shaqadoodii qabsaday shaqadaanu shaqo awalba horey u wadeynay ahayd anigu layaab iguma laha arrinta waxay taagan tahay horta wixii dhacay saddex iyo tobankii iyo afar iyo tobankii bishan sharciga miyay waafaqsanaayeen dastuurka miyay waafaqsanaayeen mase been abuur ayay ahaayeen mar haddaana jidkii saxa ahaa la marin hal booliyo nirig xalaalo ma dhali karto waayahay hadda baarlamaankii hirshabeelle ee adiga shalay ku doortay ayaa haddana xilki kaa qaaday qalaanqal siyaasadeed ayaa maamulkii cusbaaya hadda la dhisay ee arrintaasi gelisay maxaa kuu qorsheysanoo marka taas kuu xigi doono horta awalan qodobkaa isaga ah naftiisaabaan muxuu ahaa aanan sax ahayn sida muxuu ahaa loo yiri sababta oo ah anigu jowhar markaan beledweyne ka imi ee aan beledweyne barnaamijkeedii maamulkeedii arrimaheedii soo hagaajinay oo aan kasoo shaqaynay oo aan xamar imi oo aan jowhar u socday ayaa labaatan iyo afar saac gudaheed moshonna lagu keenay laguna qaaday ayaa la yidhi laguna xilkiina looga qaaday madaxweyne afar iyo labaatan saac moshon in lagu keeno oo muxuu aha madaxweyne lagu rido isaga oo ka maqan yacni xaruntii kuna soo socda oo aan dalka ka maqan yani ka maqnayn isaga oo aan la wargelin isaga oo aan muxuu ahaa yani yacni lasoo cadayn yani iyadoo aan jidkii sax ahayd la marin horta awalan wax la yidhaahdaa ka qaadis ma jirta soddon iyo dhowr xildhibaana meesha isugu tagtay hase ahaatee muxuu ahaa in marka xoog loo sheegto kadib oo la handado oo la yidhaha jowhar layslama leh dadaa iskale saan rabnaadna yeelaysaan waxa wax shaqayn doonaa ma aha maxaad sameynay marka hadda waa yahay hadda maxaad sameyn madaxweynihii aniga madaxweynihii sharciga ahaa ayaan ahay tallaabooyinkii la gudboon oo dhan ayaan qaadaynaa kayskanna waa faldambiyeed faldambiyeedkaana waxaan u gudbinay annaga maxkamadda sare sharci yaqaano iyo muxuu ahaa garyaqaano ayaa meesha muxuu ahaa jooga sharciga ayaanan ku kala baxaynaa kuwii ka dambeeyeyna waxaa la horkeeni doonaa maxkamadda
kaasi waxa uu ahaa cali cabdulaahi cosoble oo khadka telefoonka ugu warramayey waryaha v o a sahre cabdi axmed
galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa amisom ayaa sheegay inay deegaanka u dhexeeya afgooye iyo beriire ay ka nadiifiyeen maleeshiyada ururka al-shabaab kadib weerar ay qaadeen maalintii shalay ciidanka ayaa la sheegay inay deegaankaasi ka samaysteen saldhigyo ayna doonayaan in ay xajistaan ismaaciil xuseen farjar ayaa howlgalladan waxa uu ka wareystay wasiirka amniga ee maamulka koonfur galbeed xasan xuseen maxamed sax weeye howlgallada waa ay socdaan waxay ka socdaan dhammaan gobolada koonfur galbeed gaar ahaan howlgallada hadda ugu xoog badan waxay ka socdaan dhinaca shabeellada hoose iyo bokool dhinaca shabeellada hoose waxaa wada ciidamo dawladda soomaaliya ciidamo soomaaliyeed bokoolna waxaa ka socda howlgal bilaaran oo ay wadaan ciidamo kuwa koonfur galbeed idankii waxaan rajaynaynaa nimankan cadowga ee la degay ummadan soomaaliyeed sidii looga adkaan lahaa weeye qorshaha socdo waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala howlgallada inay ka bilowdaan dhinac baayna si wada jirayna ay u wada socdaan insha allah marka maxay howlgalladii hore kaga duwan yihiin bal haddaad dadka u sheegtid waayo mar kastaba dee howlgallo waad samaysaan de howlgallo waa sax waaye howlgallo mar walba waan samaynaa waad la socotaa dalka dhowr iyo labaatan sano oo burbur iyo waxbaa jiray ilaa iyo toban sano ku dhawaadna waxaa la wareegay qolooyinkan khawaariijta ah ee banaystay sidii ummadan dhiiggeeda iyo iyo xoolaheeda loo banaysan lahaa nimanka banaystay dee howlgallada waa ay socon doonaan insha allahu tacaala inta ay joogaan haddii ay mar unxakadaanna insha allah waa ay bilaaban doonaan oo waa ay sii socon doonaan ilahay idinkii marka ma soomaalida ciidamadooda keliyaha ama kuwa dowlad goboleedka ahaato ama kuwa federaalka ahaatee ayaa wada howlgallada mise amisom ama ciidamo kale oo idinka garab siinayaa jira ciidamada dagaalka hadda ku jira waa ciidamada soomaaliya haddee saaxiibana kama marno meesha soomaalidu saaxiibo badan ayay leedahay dhinaca argagixisada la dagaalanka cadowga dad badan oo soomaalida u kaalmeeya ayaa jiro laakiin waxaan ku xaqiijinaa dagaalada socda waxaa wada ciidamada soomaaliya ilaa hadda meelaad howlgalaad fuliseen oo khasaare ka dhashay ma jira howlgallada waa ay qorshaysay waa ay qorshaysan yihiin cadowga waa uu barbardhigi waayey ciidamada soomaaliya markii ay dhaqaaqeen insha allah waxaan rajaynaynaa meeshii ay istaagaanna in looga adkaadaan rajaynaynaa ilahay idinkii meelaa qabsateen ma jirtaa oad kala wareegteen oo hore tusaale ahaan ururka al-shabaab aad la dagaalamaysaan oo kale gacanta ugu hayay cadowga sida aad la socotid dalka in badan ayuu joogay meelaha deegaanada hadda sida beririi iyo agagaarkiisa cadowga ayaa ku sugnaa markii ay ciidamada ku ay ku dhaqaaqeenna cadowga waa uu iska sii cararay ilahay idinkii waxaan rajaynaynaa inta cadowga laga soo afjaraayana ciidamada inay howlahooda wadaan laakiin dad badan baa isweydiinaya tusaale ahaan meelo kala duwan baa ciidamadu intay howlgal ku qaadaan oo qabsadaan oo wakti joogaan ayay dib uga soo baxaan dad badan baa maankooda wax ka guuxaya goorma ayaa ciidamadu dib uga bixi doonaan marka dadka su-aasha qaba maxaad uga jawaabi lahayd dadka soomaaliyeed ee su-aashaas qaba waxaan leenahay ciidamada soomaaliyeed ilaahay idinkii waxay garab taagnaan doonaan shacabkooda si ay u badbaadiyaan hantidooda iyo dhiigooda sidii ay u badbaadin lahaayeen unbay u socdaan shacabkana waxaan leenahay ciidamada garab istaaga ilaahay idinkii insha allahu dagaalkana waa uu socon doonaa ilaa ay cadowga looga guulaysto laakiin dee dhowr jeer baa lagu dhawaaqay howlgallo kala duwan ama amisom ha ku dhawaaqdo ama ciidamada soomaalidu ha ku dhawaaqeen oo inta howlgallada la bilaabay joogsadaan kan ma isleedahay wakti kooban buu ku istaagi doonaa mise qorshihiina idinka waxa weeye inaad wakti dheer wataan qorshaha dowladda soomaaliya iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed waxaa ugu sidii cadowga looga safeyn lahaa deegaanadan ayaa ugu muhiimsan howlgalladanu waa ay socdaan dee waad la socotaa dalka sidaan horey kugu sheegay nimanka cadowga in badan iyo dhagar badan ayay dalka ku joogeen dee waa laga yaabaa in maalin iyo laba aan lagu soo afjeri karin howlgalku balse waxaan rajaynaynaa in cadowga laga adkaan doono ilaahay idinkii howlgalladana haddee waa ay socdaan oo meelo badan ayay ka socdaan insha allahu tacaala shacabka soomaaliyeed waxaan leenahay ilaahay idinkii waa laydinka dulqaadi doonaa kuwa banaystay dhiigga islaamka iyo iyo hantidoodaba
kaasi waxa uu ahaa wasiirka amniga ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya xasan xuseen maxamed oo khadka teleefonka ugu warramayay ismaaciil xuseen farjar
madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo wafdi ka socda dowladda soomaaliya oo uu hogaaminayo ayaa goor dhaweyd gaadhay magaalada qaahira ee dalka masar halkaasi oo ay uga bilaabantay booqasho rasmi ah xuseen saxnuuni wariyaha v o a ayaa warbixintan ka soo diray qaahira
wasiirka ganacsiga ee dowladda masar ayaa madaarka kaahira si diiran ugu soo dhoweeyey madaxweyne farmaajo iyo wafdigiisa diblomaasi cali bashiir cumar oo ka mid ah safaaradda soomaaliya ee dalkani ayaan weydiiyey qaabka loo soo dhoweeyey madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya wafdigu madaxweynuhu wuxuu ka kooban yahay wasiiro xildhibaano aqalka sare iyo madaxweynaha xafiiskiisa ka tirsan kadibna markuu soo degay waxaa loo gelbiyey aqalka weyn ee loo yaqaano qasri itixaadiya ee madaxtooyada dalka masar halkaas oo madaxweynaha masar ku qaabili doono salaan sharafeedna kaga qaadan doono booqashada madaxweyne farmaajo oo noqonaysa tii ugu horeysay oo uu ku yimaado dalkani tanii markii loo doortay madaxweynaha soomaaliya ayaa timid kadib markii uu martiqaad rasmi ah ka helay dhigiisa dalkani cabdulfataax asiisi madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya ayaa lagu wadaa inuu kulamo la qaato mas-uuliyiinta waddankani si ay uga wada hadlaan xoojinta xiriirka labada dal iyo la dagaalanka argagixisada warbaahinta masar ayaa xaqiijisay madaxweynayaasha soomaaliya iyo masar inay sidoo kale ka wada xaajoon doonaan arrimo ay ka mid yihiin iskaashiga dhinacyada waxbarashada iyo beeraha xuseen saxnuuni v o a kahira
aad ayuu mahadsan yahay xuseen saxnuuni haatan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysaa sahre cabdi axmed
dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan dhowaantan golaha wasiirada ee dowladda soomaaliya ayaa waxa ay miiska soo saareen oo ay ka doodeen hindiso sharciyeedka la dagaalanka argagixisada sharcigan ayaa waxa uu noqonayaa mid lagula dagaalamayo laguna xakamaynayo argagixisada sida loo dhigayo hadalka sharcigan ayaa dhowr jeeroo hore baarlamaanka soomaaliya uu kan kuwii ka sii horreeyey ay diideen sharcigan ayaa waxa uu imaanayaa xilli garsoorka iyo cadaaladda la sheegaya sannadihii ugu dambeeyey soomaaliya in ay aad u liidato haddaba sharci dejiyaasha soomaaliya ma ansixin doonaan sharcigan maxay yihiin su'aalaha ku jira qodobada sharcigan uu dhigaya maxay noqonayaan guud ahaan waxaasoo dhan waxaa barnaamijkeennan wicitaanka dhegaystaha marti noogu ah oo uga jawaabi doona dhegaystayaasha iyo aniguba wasiirka warfaafinta ee dowladda federaalk ee soomaaliya injineer cabdiraxmaan cumar yariisow oo ku sugan magaalada muqdisho balse intaanan u gelin haddaba wasiirka aan bal yare dhegaysanno isna madaxa hay-adda heritage ee magaalada muqdisho cabdirashiid khaliif xaashi oo sharcigan soo akhriyey hase yeeshee ka eegaya caqabadaha ka imaan kara waad mahadsan tahay horta sharciga ku saabsan la dagaalanka argixisada guud ahaan dunida wadamo badan baa hadda aada ugu daatay oo sameeyey sida kuwa hadda aad joogtaan maraykanka iyo ingiriiska iyo canada iyo meelaha wadamada reer galbeedka oo argixisadu ay dhibaatada ku hayso soomaaliyana meelaha ugu badan oo argixisada iyo qaraxa iyo iyo dhib ka taagan tahay weeye marka in lais yidhaahdo sharci ha la sameeyo arrintaas ku saabsan waa arrin aada ay hay-adaha amnigu ugu ugu dadaalaan oo u aaminsan yihiin laakiin su-aalo badan baa loo bahan yahay in laisweydiiyo ko dembi kasta oo argixisadu samayso ama boqol kiiba sagaashan iyo sagaal dembiyada ay sameeyaan sida dilka iyo burburinta hantida iyo qaraxa iyo waxaa lamidkaa sharciga caadigayo qoran baa uhaya ciqaab uhaya marka in badan oo kamid waxaa dhici karta xal in loo haya midda labaad argixisaya ah weli waxaa dhici karta adduunku iyo soomaalida dhexdeeda xataa inaan loo maaragtay tafsiir rais la ogol yahay inaan loo hayn oo labadii kun iyo lixdii toddobaadii sheekh shaliif iyo raggii lamidka ahaa oo a r s ahaabaa argagixiso loo yaqaanay iyo maaragtay oo maxkamadaha sameeyey ar maaragtay a r s ahaa casmare aaday argagixiso loo yaqaanay waxyar kadibna ayaga madax dadka madaxweyneyaal iyo wasiire iyo ka noqday iyo wax lamida ka noqday sharif xasan kaasaa kamid ahaa raggaas dhan baa kamid ahaa gandi baa kamid ahaa wasiir gaashaandhig iyo ra-isul wasaar ku-xigeen iyo madaxweyney noqdeen marka waa argixisnimada shaabadda laysku dhufto waxaa dhici karta maaragtay in maxaa la yidhahdaa ay siyaasad iyo markaas dana isdiidan ay ka taagan tahay dad badan oo hadda ikhwaan muslimiina ama siyaasadda soomaaliya meel weyn uga jiray baa jiray imaaraadka intaas noo dhow waxaa loo arkaa inay yihiin maaragtay argixiso marka waxaan ka wadaa horta cidda argixiso ahna laislama fahansana midda kasii daran waxaa weeye cidda sharciga argixisada waxaa soo diyaarshaday oo wax alla waxay rabeen kusoo qortay dadkii amniga ka shaqeynhayay waana mas-uuliyad saaran amniga inay sugaan laakiin dhinaca kale waxaa aada loogu baahan yahay oo aada loogu baahan yahay sharcigan ama baarlamaanka markuu hadda gaaro ha noqoto in la talagelin laga siiyo soomaalida oo soomaalida uu saamayn doono ay akhridaan haddii Waa gartay.
wiilkaaga hadduu shabaab aado haddaad soo sheegi weydi ma lagu xirhaya waxaa dhici karta inay ku qoran tahay in qofkaas dembi loo haysto hadduu soo sheegi waayo waxaa dhici karta maxaa la yidhahdaa in eh, awood badan oo maamuli ah qofka intii la rabay in la hayo ka badan lahayn karo waxaa loo baahan yahay in waxyaabo badan marka eh, layska hubiyo oo laysla akriyo oo ninkii rabay amniga inuu ka shaqeeyo oo cadow ay ishayeen oo ciil ka batay waay inuu soo diyaarsado keliya maahan shacabkii kaliya wax laga weydiiyaa loo baahan yahay waa tahay cabdirashiid waad mahadsan tahay cabdirashiid khalif xaashe ayuu kaasi ahaa oo sharcigaasi soo akhriyay asna bal markaan aan dib ugu noqdo wasiirka warfaafinta dowladda federaalk ee soomaaliya oo barnaamijkan marti noogu ah su-aalahan uga jawaabi doona dhegeystayaasha waa hagaagdan su-aasha ugu horeysa aniga aan barnaamijka ku furfuro oon ku weydiiyo mudane wasiir ugu horreynta waad ku mahadsan tahay inaad naga aqbasho inaad barnaamijka nagala qayb gasho bal faahfaahin naga sii hindisa sharciyeedkan cusub ee la dagaalanka argagixisada iyo waxa uu ka dhigan yahay dowladda haatan ee u rabto bismillahi raxmaan raxiim marka hore v o a oo aadaan u mahad celinaya dhammaan dadka khadka ku jira saa u sheegta waaye golaha wasiiradu waxay ansixiyeen indisharciyeedka la dagaalanka argagixisada oo wasaaradda amnigu ay soo diyaarisay sharcigan isaga ayaa ahmiyad gaar ah wuxuu u leeyahay eh, dalka eh, marxaladda aan ku jirno iyo soo celinta amniga iyo nabadeynta iyo la dagaalanka kooxahan argagixisada ah ee runtii si toos ah u beegsanaya shacabka soomaaliyeed marka xeerkan eh, waa mid baahi weyn loo qabo oo diyaarintiisana juhdi fara badan soo gashay wada tashiyo la sameeyey Eh, waxaan isleenahay bacdama awalowba ay jirtay maxkamado iyo shuruuc kaloo dalka u yaala haddana sharcigan inuu ahmiyad gaara u leeyahay oo maxkamaduhu ay siinayso eh, fursad eh, ay ku xukumaan cid allaale ciddii bal argagixiso ah ku kacda hadda sida uu yahay shuruucda dalka yaalla qofkii qof dila iyo qofkii eh, muxuu ahaa boqol qof eh, muxuu ahaa qarax eh, u sameeya isku si baa loola dhaqmaa marka si loo kala duw si loo yareeyo falalkaas eh, argagixisada ayuu sharcigan muhiim u yahay waxaan rajaynaynaa baarlamaankana inay ayagana ka doodi doonaan si ay u ansixiyaan islamarkaana loo dhaqangeliyo waa hagaag marka een, hadda waxa uu sharcigan hor yaalaa ee golaha wasiirada ayuu ka yimid marka waxaa la rabaa in loo gudbiyo labada gole ee baarlamaanka kadib madaxweynaha ayaa saxiixayo saas ayuu sharci ku noqon doonaa marka bal waxaad iiga warantaa waxaad bal marka iiga warantaa ee wixii hore baarlamaanada hore ay ugu diideen sharcigan ma laga bixiyey mase dib loogu noqday haatanse rajada aad ka qabtaan labada aqal ee baarlamaanka inay ansixiyaan maxay ka dhigan tahay runtii annagana waa casharo ka baranaynaa xukuumadihii hore iyo dowladihii hore waxyaalaha ugu horeeyo madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare kayraba ay golaha xukuumadda ay muxuu ahaa ee kula dardaarmeen waxaa kamid tahay ko in shuruuc kastoo la sameynayo lagala tashto dhammaan qaybaha bulshada ay qusayso gaar ahaan xildhibaanada sharafta leh ee guddiyada u qaabilsan hadda xeerkaas ama sharciga laba- la la rabo in la horgeeyana ee laga sii dhaadhiciyo laisfahmo wixii isfahmwaa meesha ku jirana oo meesha ka baxo waa garta Een, ugu dambeyntiina xildhibaanada iyagaaba ka doodi doona oo qodob qodob u dul istaagi doona marka rajo weyn waxaan ka qabnaa in xeerkan uu yahay xeer waafaqsan shuruucda dalka xeer runtii eh, wax weyn u tari kara dalka waa gartay waayahay bal dhegeystayaasha dhankooda haddaan u biiro dhinaca khadka telefoonka dhowr qof ayaa ku jirta kuwo kaleetana waa ay soo garaacayaan kan ugu horeeya garowe ayuu dabcan naga soo wacay saan filaayo magacaa ku bilow iyo su-aasha aqab magacaygu waa burhaan shiine xasan yare waxaan joogaa puntland garowe Een, marka hore aad baan kaaga mahad celinayaa eh, sahra Een, bahda sooyooda dhammaantiin Een, sidoo kale wasiirka yarisow Een, aad baan u salaamayaa waan uga mahad celinayaa inuu barnaamij een, idaacad inta yimaado uu sharciyo la baaskareeyey uu dadka su-aalo inay weydiiyaan u ogolaado waa garta Een, waxa weeyaan een, waxaa aad dadka loogu baahan yahay sharciga een, hadda la baas- la baaskaraynayo baarlamaanka u dhiman yahay waa sharci aan u malaynayo inuu cadaalad u horseedi doono in dadka la xukumayo ay een, een, waajahaan oo qofkii qof dilay iyo mid la shaqeeyey iyo wax kala qeexaya weye marka maadaama ishigu dhan uu yahay argagixiso waxaan jeclaan lahaa sacaadka lagu jira inaan laba su-aalood ku weydiiyo oo dad badan maankood ku wareegaysa soo koob dad badan ayaa Een, su-aalo waxa qaba weeyaan okay waxa weeyaan madaxweyne farmaajo markuu ka hadlayay la dagaalanka argagixisada wuxuu sheegay qofkii qarax fashilaya in uu siin doono boqol kun oo doolar siiba askarta puntland waxaa dhacday in laba gaari oo waaweyn ooase lagu qabtay ciidamo boolis ay qabteen abaalmarintan gusho waa laga bixiyey lagama bixin puntland iyo boosaaso su-aasha waa weydiinaya say u dhacday midda labaad waxay tahay een, waxaa jira warbaahinta warar ay sheegayaan oo odhanaya dowladda qatar baa laba bilood ka hor taqriiban waxay tiri dowladda soomaaliya al-shabaab iyo dowladda federaalka heshiisiin baan u sameynaynaa oo annaga shadxaadinayna waktigaa dib dambe looma maqal maxaa isina ka jira labadaas dowladdan weydiin lahaa wasiirka waad mahadsanta burhaan burhan aada iyo aadaan kaaga mahadcelinaa arrimahan aan sheegtayna xeerkan in uu cadaalad runtii uhorseedo waa dhab wax dhan oo loo sameynayo ayaa arrintaas ah runtiina puntland iyo maamulka iyo shacabka waxaan uga mahad celinaynaa sida ay runtii amniga iyo nabadeynta uxajisteen oo runtii gacantooda muxuuaha uga wada qayb qaataan dhammaan waxaan rajeynayaa gobolada kale oo dhanna inay tusaale unoqon doonto arrintan kale aad sheegtay oo ah ballanqaadyada la sameeyey waa dhab madaxweynaha farmaajo waxaa ka go-an dhabna ka ah in lala dagaalo kooxahan argagixisada shacabka soomaaliyeedna lagu dhiirigeliyo qayb qaadashada doorka ay ku leeyihiin dowladnimadooda iyo amnigooda inay subtaan marka haddii ay jiro falalka arrimaha a sheegtay waxaan jeclaan lahayn in dowladda si toos ah dowladda puntlandna usoo gudbiso dowladda federaalka loo soo gudbiyo kadibna hay-adihii qusaysa loo gudbiyo si wax alaale wixii abaalmarin ah muxuu ahaa ay dadkaas istaahilaan loo siiyo arrintan kale ee ah dowladaha kale sida qatar oo kale iyo runtii annaga dowlad madax banaanaan ahay waxa aan ka shaqeynayna waxay tahay in shacabka soomaaliyeed kaalin mugla ka qaataan nabadeynta oo ha noqoto dibusisiin dhexdeeda ah ha noqoto mas-uuliyiinta ama dadka kale sida mukhtaar roobo oo kale iyo dadka lamidka ah in laga soo saaro falalkaas iyaga ah oo ay nabadeyntii dowladii ka qayb qaataan arrimahaasna waa arrimaha rabno si soomaalinimo ah in loo wajaho dowladaha kale waana saacidi karaan waxaa nagu tari karaan dhaqaalo waana siin karaan laakiin madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare kayraba iyo xukuumadda waxaa ka go-an in aan isku tashano soomaalina ay iyada usoo jeesato inay ama dib heshiisiin ama dhexdhexaadin wax walbaba ay qayb ka qaataan ha dhegeystaha london naga soo wacay magacaa ku bilow iyo su-aasha aad magaceyga waxaa la yidhahdaa cabdullaahi sheekh maxamed oo ku magac dheer cabdullaahi ayaa london baana joogaa mudan wasiir waa salaamaya martida kale meesha ku jirta kuwa su-aasha qaba iyo kuwa ra'yiga ka dhiibayagan waa salaamaya waxaan iyadana aada u salaamaya wariyaha dhalinta yar barnaamijyadu wax ku olka marwa nooga soo diyaarisay v o a da zahre cabdi axmed haddaan usoo laabto wasiirka sacad wasiir meeshaan xeerkan hadda waxaad moodaa inuu yahay xeer u kabagelinaya kuwii shalay dadka muwaadiniinta soomaaliyeed dhiigooda ku banaysanayay ayagoo ku magacaabaya al-shabaab haddeerna wixii ka dhacay gobolka gedo waad ka wara qabtaa magaalada badaxaawo bishii juulaay afar qof oo inta lagala baxay xabsiga buurta la geeyey la toogtay waxaa kaloo bishaan dhacay hadda aan ku jirno saddex qof oo garbahariga korkeeda inta loogu tegay baa la dilay kuwii marka saas awal wax yeelayay markay xeerkaan usoo saartaan oo awoodda aad usii cayilisaan soo ma dhaceysa in muwaadiniin soomaaliyeed oo fara badan ay halkaas naftooda ku waayaan midda kale marka dadkaas dadkaas al-shabaab ma ahayn miyaad leedahay adoo mahadsan oo waa waa lagu qaldamay miyaad ka wadaa macnaha su-aasha bayaani dadka waa lagu qaldamay waa lagu qaldamay al-shabaab baa lagu sheegay mana ahayn dad kuwi dambana waxay ahaayeen kuwa dad oo xoolo dhaqato oo masaakiin ah waa tii lagu soo bandhigay video lasoo diro meel walba yaalla kuwii horena nin waxaaba ku jirayba galabtii lasoo qabto wiilkiisa cisbitaalka la joogay waa garta marka kuwii saas awal dadka u leynayay soo ma moodid inuu sharcigan si fiican shaar ugu sii gelinayo midda kale saacad wasiir waxaa rabaa inaan ku xasuusiyo dowladdaanna nees bay leedahay dowladdan waxaa lagu magacaabaa dowladda shacabka xeerkaanna waxaad moodaa dowladdii maadaama looga imaan waayo banaanka oo ra-iisul wasaare iyo madaxweyne ishaysta la waayey wasiir iyo ra-iisul wasaare ishaysta la waayey in markaan gudaheedii laga shoobin gareystaad moodaa oo loo soo diyaariyay xeer way adoo mahadsan lagu kala kaxeeyo dadweynihii iyo dowladdii waxaan sacta wasiir kaa codsanaa dowladda naga gaarsii dadweynihii annaga weeye naga gaarsii sharcigan waxaan ka codsanaynaa inuu madaxweynuhu laalo ama ra-iisul wasaaraha waad mahadsanta cabdullaahi waayahay bal dhinaca kale haddaan eego dhegeysto kale ayaa isna qadka ku jira balse aan wasiirka siiyo inuu u jawaabo dhegeystahaas mudana wasiir bismillahi raxmaan raxiim cabdullahi yaya aadaan usalaamaa runtii waan uga mahad celinaya waqtigiisa iyo fikirkiisaba arrintan iyada ah runtii haddii falal ay dhaceen si qalad u dhacay runtii ciddii samaysay oo mas-uuliyiid ka ah annaga waxaan ka hadlayna waxay tahay dalkan iyo sidii loo naqdayn lahaa xeerkanna waxaa kaloo la socoto mas-uuliyad oo sida hadda la socotidba xasilinta magaalada muqdisho ka bilaabatay ciidan kun iyo shan boqol inta laisu keenay tababar la siiyey wacyigelin la siiyey maanta waa ka duwan yahay habdhaqankooda kuwii hore marka sidoo kale xeerkan waxaan rabnaa inuu noqdo mid muwaadin walbaba xaqa uu leeyahay siinaya isla markaana muwaadiniinta falalkan argagixisada ka badbaadinaya marka waxaa la isugu daraya waxay tahay xeerku inuu la socdo dadkii fulin lahaa maxkamadihii tababaro la siiyo ciidankii soo qaban lahaa muxua la siiyo tababaro ku filan si looga hortago waxyaalaha ku xadgudubka xeerka laakiin waxaa maragma doonto ah in ummadda soomaaliyeed u baahan tahay in nabadeen ay helaan in falalka argagixisada maalin walba bulshada la qarxinayo si kasta loo joojin karo in loo joojiyo marka xeerkan wuxuu muhiim u yahay in dadka oo farakutiriska ah ee raba inay ummadda intooda kale qarxiyaan in laga hortago lagana badbaadiyo taasna waxaan isleeyahay wax walba waa istaaheshaa marka waxaan ku dadaaleynaa inuusan xeerkii si loo isticmaalin mis abuse ah oo ah cabashada aad qabto taasna aad iyo aad baa looga taxadaraya insha allah waa gartay adigoo mahadsan wasiir waa kugu soo noqon doonaa dhegeystaha kale baydhabo ku jira asna magacaa ku bilow iyo su-aashaada
maasha alla aad baa umaqsan tahay zahro waxaan halkan ka salaamayaa wasiirka warfaafinta dowladda federaalk soomaaliya waa qof waxaa magaceyga la yidhaahdaa nuurudiin gacma waa afhayeenka madaxtooyada koonfur galbeed soomaaliya waajibna saaran weeyaan inaan horta aan argixisada ka hortagno ka maamul ahaan iyo ka dowlad ahaan dhaxa ahaanba anigoo guuxa dadweynaha doonaya inaan tafaasiil ka bixiya balse wasiirka ayaan u daynayayo oo asiga ayaan usoo bandhigayaa in uu uu faahfaahin ka bixiyo arrinta uu shacabka ka qanciyo ilan wasiirka maamul goboleedyada iyo gobolada o dhan buu maanta mas-uul ka yahay oo dowladda dhexa baa fadhido marka dadka in badan waxay isweydiinayaan shacabka soomaaliyeed dad baa dhalinyarada inta badan waa la xirxiraayo waa laga qabtaa kuwa badan baa la yidhi waxba dhibaata ayagoon geysan mase tuhun tuhun keliya inta lagu xira baa la iska hayaa marka su-aalahaas in badan dadku wayna weydiiyeen anigu haddaan ka jaba jawaabi lahaa laakiin maanta waxaa meesha fadhiya waa wasiirkeenii warfaafinta ee dowladda federaalk soomaaliya waxaan leeyahay mudan wasiir taa bal bulshada inaad ka qancisid ugu jawaabta inaad bulshada ka qancisid waa garta waad mahadsan tahay mudane wasiir sida uu hadalka u dhigayo mas-uulkaas isna koonfur galbeed soomaaliya naga soo wacayo dadku waxa ay walaac ka muujinayaan xeerkan iyo saameynta uu ku yeelan karo maamul goboleedyada waxaad sheegtay cidda geysata fal dambiyeed inay ayaga tahay wixii ay geystaan wax u yaalo laakiin dowladdii mas-uuliyad ayaa saaran sideed hubanti uga dhigi kartaan in xeerkan uusa horseedin in lagu xadgudbo qof xuquuqdiisa ama qof lagu qaldamo sida dhegeystayaal badan ay ka dhawaajinayaan runtii annaga dastuurka iyaga wuxuu qabaa horta kow in qofka muwaadinka ah fikirkiisana xor u yahay in sharafkiisa iyo karaamadiisa la ilaaliyana ay wax waajib tahay bacdama dowladnimadana ay hadda noo soo xogoobayso shuruucdan waxay taraysaa in dadkii maxkamadaha oo professionka ahaa ay siiso awood ay muxuu ahaa falalkaas ku kala saaraan qofka saxda ee qofkaan saxda ahayn waxaa dhici karta mararka qaarkood meelo loo baahdo baaritaano in ama taleefono la dhegaysto ama ay noqon doonto cidda soo amraysa maxkamad markay ku qanacdo in macluumaadka la siiyey uu sax yahay waxaa dhici karta qof in lasoo qabto ama maxkamad la hor keenana in sidoo kale laga rabo in faldambiyadii qofkaas uu galay ayagana ay cadcad yihiin welwelka iyo wax laga qabana waa dareemi karaa oo ah wax oo dhan waxay isugu soo biyashubanaysaa dowladdu inaysan si saxa u isticmaalin sharciga taasna waa tanaa eri annaga waxaa naga go-an in la kordhiyo mxua xirfadda aqoonta iyo muxuu ahaa in qof kasto ama ha noqoto hay-adaha amniga ama ha noqoto maxkamadahaba helaan inay si professional u wada shaqeeyaan waayo dhegeystaha xiga ayaan fursad siinayaa magacaaga halkaad naga soo waceyso iyo su-aashaada haa walaal waa siciid daahir oo jooga gaalkacyo saar waa ku salaamay adiga iyo wasiirkaba hore u soco su-aashaada siciidow haa walaal waxaa weydiinayaa wasiirka mudane wasiir sharcigan oo argixisa la dagaalanka waxaa jira wadamo badan oo dagaalo sokeeyay ka dhaceen oo burbur oo uu ka shaqeeyo sida ciraaq iyo maxay afghanistan iyo wadamada lamid ah dhibaato badan aa dadka shacabka kasoo gaartay marka ma jirta wadiiqo kaleeto oo qofka dembigiisa lagu maxkamaday karo iyadoo sharci argixisa la dagaalan a waddanka laga hirgelin annaga bulshada rayidka haddaan nahay si badan baa ka muujinayna sharcigan inuu dad badan oo rayida saameeyey sacid aada umahadsan tahay runtii cabsidaas waa mid dhammaan muxuu ahaa dowladdu ay ka warqabto tixgelisayna midna ogow sideedaba weli sharci noocan oo kalea muxuu ahaa lama dhaqan gelin ama lama keenin taas ayaa keenaysa walwal fara badan laakiin annaga dowladd waxaa nahay dowlad shacab ah dowlad u danaynaysa shacabkeeda ka naxaysa u taagan marka ma qabo aniga walwalkaas la sheegay in maaragtay uu jiro waxaan kaloo u ballan qaadaynaa bulshada rayidku inay kaalin ka noqon doonaan qaybna ka noqon doonaan arrimahaas oo maxkamadaha marka la saaraya dadkaas oo kale ha noqoto inay dariiqaano u raadiyaan inay u ololeeyaan qofka in xorriyadiisa aan lagu xadgudbin marka arrimahaas o dhan waa arrimo dawladdu diyaar ka ah waxa keliya la rabo in la bartilmaameysadana waa cidda keliya ee dambiilaha dembi geysata taasna ma qabo qof soomaaliya oo diidaya in qofkaas aanan t waxa uu mudan yahay la marsiinin marka aad baan u taxadaraynaa waxaan ballan qaadaynaa in si wanaagsan loo dhaqangelin doono xeerka magaciigu waa axmed cabdiraxmaan oo jooga suudan waxa uu sirka waxa weydiinayaa sharcigan waa sharci cusub weeye hadda waxaa laga yaabaa dadka qaarkood oo la shaqeeya argixisada inay ugeeyaan maaragtay baqdin ay ka baqayaan argixisada oo dad hadday leeyihiin isgaarsiin ama bakara ka shaqeeyaan marka dadki haddii lagu khasbo oo la dhaho lama lama shaqeyn kartaan argixisada argixisadiina haddii ay la shaqeyn waayeen ay dilayso dadka ma loo sameeyey dadka in la sugi karo ammaankooda dadkaas oo labada geesba dadkii maaragtay ay u daran yihiin marka ma samayseen habkii loo sugi lahaa dadka ammaankooda markay diidaan inay la shaqeeyaan argixisada waayo argixisada way dilaysaa dadka waa gartay haddii dad shacaba sharcigan uu kasoo gaaray wax dhibaato ah ayagoo al-shabaab ay u tiirinayaan dabcan inay dowladda la shaqeyn iyo wixii lamid a maxaad maxaad shacabka ku ballan qaadaysaan amnigooda ayuu leeyay dhegeystahaas waad mahadsan tahay walaalkiis annaga waxa aan rabno waxay tahay marxaladda hadda lagu jiro keliya ma la fiirinaye waa ognahay in dhulal badan oo kooxaha al-shabaab ay joogaan shacab soomaaliyeed ay ku nool yihiin shacabkaas oo kale in muxua maxaa ula shaqayseen maxaad muxuu ahaa ma aha waxa laga hadlay waxa laga hadlaya waxay tahay meelaha dawladda ay joogto shacabka uusan ku qasbanayn inuu al-shabaab la shaqeeyo ama u fududeeyo oo qaraxyo geysanaya waa ka duwan tahay qofkii muxuu ahaa oo si al-shabaabku way xoog wax ku qasbaan inuu sameeyo marka arrimahaas aad baa loo kala saaray sharcigana waa ku cad yihiin annaga waxaan ka hadlayna waxa waaye fal argagixiso ciddii muxuu ahaa qayb ka qaadata marka arrimahaasna saas ayay noqon doontaa fulinteedana in loo kala hormariyo ujeedadan waxay tahay nabad iyo amni in lasoo dabaalo kooxaha argixisana waddanka o dhan laga saaro taas ayaa waxay keenaysaa marka in shacabkuna ay ku dhiiradaan inay dawladooda taageeraan argagixisadu cid ay u aabiyeelayso malaha hal meel in laga soo wada jeestana waa waxaan isleenahay habka keliya lagu ciribtiri karo hindiso sharciyeedkan aan weli la xaqiijinin inuu meel marayo waxaa ku gadaaman su-aalo aada u tiro badan oo dhegeystayaal kala duwan ay qabaan bal haddaad eegto marka qodobka shanaad fal argagixiso ayaa la yidhi waa qof kasta oo u geysta si ula kaca fal argagixisada ku qeexan qodobka kow ee sharciga oo keena dhaawac dhimasho wuxuuna mutaysanayaa qofkaasi dil sida ay qabaan diinta islaamka iyo xeerka ciqaabta soomaaliyeed ee dalka ayaa layidhi bal marka qof haddii uu si ula kaca u geysto dil ama dhaawac ama dhibaatooyin kale maxaa lagu xaqiijinayaa iyada laftirkeeda in uu mid argagixiso ku lugle uu yahay runtii waxaa la xaqiijinaya waxay tahay maxkamadda markaas awoodda leh ayaa xaqiijinaysa waxaa jiri doona xeer ilaalin soo gudbisa dacwada lagu haysto iyo cadeymaha loo hayo waxaa jiri doona qofku muwaadinka in la siiyo fursad uu isku difaaco cid allaale ciddii ay ku caddaato fal argagixisana inuu mutaysan doono ciqaabtaas iyada ciqaabtanna waa mid shareecada islaamkana ay qabto oo diinteena islaamka iyo xeerka ciqaabta intaba waa dareemi kartaayo shaksi qof dilay iyo shaksi ku talagalay inuu boqol qof oo weliba caruur iyo isugu jira raba inuu dilo runtii waa dareemi kartaa inaysan isku mid noqon karin marka sababta uu xeerkan ahmiyad gaar u leeyahy taasaa kamid ah xeerka sidoo kale qodobo kale ayaa jira sida qodobka lixaad haysashada walxaa la xiriira argixisada ka hadlaya ciqaabta mutaysan karo toban sano ah waxaa jira ururinta xog waxaa jira diyaar garow oo ah sidii fal loo fuliyo argagixiso arrimahaas oo dhan waa bixiyaha adeega isgaarsiinta ayaa soo gelayo sheegaya ciqaabtu waxa ay noqonayso marka waxay u sahlaysaa maxkamaduhu inay tallaabo ka qaadaan dadka dembiyada noocan oo kale ah geysanaya waa gartay marka xeerkan hindiso sharciyeedkan ma waxaa jirto cid ka baxsan dowladda federaalka oo gacan ku lahayd qoristiisa ama ka qayb qaadashadiisa maxay tahay sababta dad fara badan oo xataa xubnaha baarlamanka ee golayaasha kan ka horreeya xataa ay xasaasiyad badan uga muujinayaan runtii waa dareemi karnaa xasaasiyadaha waxa loo qabo horta kow waxaan soomaalida iskale xeerkan muxuu ahaa wasaaradda amniga soo diyaarisay khubaro ayaa lala tashtay bulshada rayidka qayb ka mid ah waa laga qayb geliyey ujeedadana waxay tahay war sidee muxua maxkamadaha loo siiyaa awoodii iyo sharciyadii ay ku fushan lahaayeen hawshahooda si cadaalad iyo sinaan dalka looga hirgeliyo taas iyada ah marka waxay keentay qodobo fara badan oo muxuu ahaa loo baahan yahay muhiimna ah kuna jira sidii loo dabaqi lahaa in ay noqoto mid runtii si mas-uuliyada ku jirto loo loo dhaqo nimadeenii ayaan weli ha laakiin cadaaladda ayaa soomaaliya aada loo dhaliilaya aan kaa dhexgelay meelaha qaarkood sharcigan wuxuu ogolaanayaa awaa awoodda xirista xataa in sarkaal kasta oo ka tirsan ciidamada amniga qofka uu xiri karo isagoon haysanin wax ogolaanshiyo ah maxkamadeed ah uu qofka inta u tago uu xiri karo sidee qofkaasoo kaleeto lagu xaqiijinaa inuu cadaalad helo sidee qofkaasi lasoo xiray lagu hubanti garayn karaa in wax lagu soo xiray xataa ay tahay wax rasmi ah oo aan ku jirin tuhun iyo wixii la halmaalay cadaaladda soomaaliya waad garan kartaa dadka sida ay xasaasiyadda uga muujinayaan marka in qof laysaga xadgudbaa la diidan yahay iyadoo weliba wadanka la garan karo dhibaatooyinka ka taagan dhowr labaatanka sana lasoo dhaaf runtii waxay tahay horta kow si cadaalad loo helo waa in sharci iyo nidaam uu jiro si muxuu ahaa cadaaladda lagu aaminoona waxay u baahan tahay in muxuu ahaa nidaamkii la aamino lagu kalsoonaado hadiiba nidaamkii weli uu yahay wixii laleeyahay soomaaliya weli dawlad fiican ma haysto weli goormaan marka aan aan isku kalsoonaana oo aan helnaa cadaalad iyo sinaan cadaalad iyo sinaanta waxay ku timaadaa iyadoo la is aamino marka is-aaminida ayaa qayb ka ah in qofku uusan ka baqin sharciga sharciga wuxuu sheegayaa ciddii fal dembi aggasha haddii ciddaan dembi gelaynin oo noqonaysa muwaadin dhab ah wadankiisa u adeegaya hay-adaha amniga la shaqeynaya cid inta u tagta soo qabsanaysa haba yaraatee ma jirto midda kale ah mar walba maxkamadda waa lama huraan hay-adaha amnigu haddii fal dembi qofku kujiro waa soo qaban karaa laakiin maxkamadda waa inay ka codsadaan ama wakti dheeraaday u baahan yihiin xog waraysi ama inay wakti maxkamadda u gudbiyaan marka taasna waa runtii dastuurkana waa qabaa muxuu ah xeerarkeenana waa ay qabaan xeerkaana sidoo kale kama duwana kuwaas waayahay dhegaystaha kale bal aan qadka isna kusoo duwo halkaa naga soo wacday magacaa ku bilow su-aashaada waad mahadsan tahay sahra waxaan idinka soo wacayaa sababa magacayga waa maxaa aadan helay wasiirkana runtii aad baan ugu mahad celinayaa barnaamijka uu ka hadlayana waa barnaamij aada loogu guuleysan doono loogana raysan doono dhibaatada tan argixisada kow waxaan weydiin lahaa wasiirka dhibaatada in haystaa meelaha ina ka gelaysaa waa xagga diinta oo waxa weeye dugsiyadii qur-aanka iyo masaajidadii baa dadkii waxaa looga dhigayaa barnaamij in waxaana ay yihiin wax diini ah marka qorshaha ma idinku jirtaa oo sharciga ma ku jirtaa in loo sameeyo dugsiyada qur-aanka dhammaan sharci oo ay hoostagayaan wasaaradda awqaafta iyo diinta sidoo kale macalimiinta dugsiyada dhigaya in ay lahaadaan shahaado qof kastoo meesha kasoo baxay in shahaado lahaado marka qofka ardayga oo qur-aanka dhiganaya waa in la garanayaa ama shiikha ah meesha uu kasoo baxay oo qur-aankan kasoo baxa kasoo bartay si cad hadda xataa loogu dabagalo waxaan uu dadkaani aaminsan yihiin ciddii ka shaqaysay si loo helo waa garta ma idinku jirtaa wasiir qosho maxamed aadan xirey aad iyo aadan kaaga mahad celinaa su-aalahaagana waa su-aalo runtii muhiim ah arrimaha ka hadlaysa o dhan waa arrimo sharciga iyo dhaqangelintiisa iyo mas-uuliyadda dawladda ka saaran in laga wacyigeliyo bulshada in la hubiyo fikirkan oo xag jirka ah oo dhaliya falalka argagixisada in laga hortago marka waxaa jira istaraatijiyad ay dawladda soomaaliyeed dejisay sebtember sanadkii hore oo heer qaran ah oo ka hortaga fikirka xag jirka ah taasna wuxuu keenayaa in dhalinyaradii laga wacyigeliyo habka ay diinta u baranayaan inay noqoto si nabadi ku jirto si xoojinaysa diinteena oo ah diin runtii nabadeed ama masaajidada ama dugsi qur-aankada in waxa carruurteena aan barayna ay noqoto wax aanan ku dhiirigelinin shacabkii laga wacyigeliyo si hadhow aan u helno ummad iyo dawlad iyo maxkamado iyo garsoor runtii hirgeliya cadaaladii sinaan waa garta inkastoo dugsiyada qur-aanka iyo madrasooyinka hadday noqoto iyo masaajidada iyo goobaha diinta lagu barto badi aysan wada ahayn meelo lagu wada baranayo faldembiyadiiyo argagixiso laakiin ay yihiin goobo diiniyan soo jireen ah ama dadku ay ku bartaan qur-aanka magacayga waxaa leedaha cabdulaahi axmed kuma cadheer cabdallah waxaan joogaa dalka maraykanka minnesota soomaaliyu waxaa u yaal qaynuun ah wax negotiation oo terrorist inaysan jirin waxaa jiro in ay dowladda soomaaliya ay soo dhaweysay mukhtaar roogo almansuur anigu waxa aan kala garan la ahay marka sharciga iyo qaynuunka ay ku soo dhaweysay iyadoo loo baahnaay xataa haddii isu soo dhiibay in la geeyo maxkamad caalamiya tan kale aan raba waxa waaye warqadda oo mukhtaar rowba uu qoray warqad shacibka soomaaliya ummadda soomaaliya ay ku qanci kartaa ma ahan waaya waaya waad mahadsan tahay cabdulaahi waad mahadsantahay waqtiga aada igu yar aad baan kaaga mahad celinaya xiriirkaaga waa ma waa mahadsantiin idinkana aad iyo aad sidoo kale waxaa keliya aan ku dari lahaa waxay tahay xeerkan wax lala dhaqayo waxay tahay waa dastuurkeeni dastuurkan oo la socota qodobka sideed iyo tobnaad qodobka soddon iyo sideedaadba waxa uu sheegayaa in fikirka mxua qofku uu cabiri karo uu xor u yahay marka arrimahaas oo dhan iyadoo la eegayo ayaa haddana waxyaalaha qaarkood waxaa laga wadaa waxay tahay si ula kac ah fal argagixiso ama ka qayb qaadasho ama fulin marka waxaan rajeynaya ummaddan inay saas u fahmi doonto oo aysan noqon doonin keliya qodobka iyo waxa ku qoran oo noqon doonto inuu qeyb ka yahay dastuurkii iyo shuruucda kale dalka u degsan waa tahay kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta dowladda federaalk ee soomaaliya oo barnaamijkeenan wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan marti noogu ahaa barnaamijka waxa aan ku eegnay golaha wasiirada dowladda federaalk ee soomaaliya oo soo saaray miiska hindisa sharciyeedka la dagaalanka argagixisada oo dhowaantan la filayo in loo gudbiyo golaha baarlamaanka ee aqalka sanadka iyo golaha shacabka barnaamijkii toddobaadkan ee wicitaanka dhegaystahana waa naga intaaya nabadgelyo ciddii uuseega barnaamijkan waxa ay dib uga dhegaysan karaan websaytekeena v o a somaali com
aad bay mahadsantahay saare cabdi axmed oo barnaamijkaas wicitaanka dhegeystahay nala socotinayey laanta afka soomaaliga ee v o eed nagala socotaan gaar ahaan idaacaddeenna galabnimo haatanna dhinacaas iyo laascaanood haddaan u kacnona wasiirka arrimaha gudaha ee somalilan yaasiin xaaji maxamuud faratoon oo laascaanood ku sugan ayaa ka hadlay qaadashada kaadharhka doorashada oo ka socota gobolka sool wasiirka ayaa sheegay in hawsha ugu weyn ee safarkiisuna ay tahay wacyigelinta kaadharhkaasi wariyaha v o a laascaanood cabdikariin olol ayaa la kulmay kana waraystay wasiirka hawshaasi
muddo iminka toban iyo cashaa ku dhowaanu joognay gobolkan hawsha ugu muhiimsan aanu u joognayna waxay ahayd in aanu dadka ku wacyigelinno oo ku dhiirigelinno inay kaarhkii doorashooyinka qaataan ay qaataan kaarhkii ay ku codayn lahaayeen isla mar ahaantaana inaanu nabadgelyada iyo gaar ahaanba arrimaha adeega ee bulshada ka jira deegaankan ka jira in aanu dhiirigelinno oo indhaindhayno oo wax ka qabanno ayaanu u joognay wasiir waxaa jirtaa dhowaantana in aad ka hadashay sida kaadhqaadashada puntlandna wasiirka warfaafinta uu ka hadlay hadalkii wasaaradda arrimaha gudaha ee somalilan kasoo yeedhay marka laga hadlayo ma waxaa jira somalilan iyo puntland heshiisya u dhexeeya dhanka gobolka sool inaa wixii keeni karaya isku dhac iyo khilaaf dee dheeraada oo saameeya maamulada iyo dadka inaan in layska ilaaliyo taas unbay ku salaysan yihiin understandingka ama isfahankaasaa jira anigu sababta arrintan horena u idhi wataa marar badan bay jirtay ma aha wax iminka bilaabmay waa wax muddo dheer iska jiray mar walba ama official ha looga war hadlo ama informal ha noqotee understandingkaas baa jiray ah in xasiloonida la ilaaliyo kaasun bayna ku salaysan tahay somalilan ay u fidin weyday ama u gaadhsiin weyday maamulkeedii dhinacaas dadkeedu uu jiro waana uun intaas inta aan maantii hore ka hadlay iminkana intaasaan ka hadlayaa inaan deegaanada qaarkood maamulka ku fidin sababtaa darteed wasiir waxaa jira wadahadallo somalilan iyo khaatuma ay wada bilaabeen runtiina wadahadalladaasi waa tii dib loo dhigay bal ka waran aragti ahaan wasaaradda arrimaha gudaha anugu khaatima wax gaara kama qabo wixii maamulka dowladda somalilan baan ka tirsanahay dadku shaqsi walba fikrad buu qabaa dadku waa mataqaanaa dee waa kala afkaar laakiin aakhirka wixii dowladdu qaadato ama aanu la go-aansado ayuun baan aniguna kaga mid ahay siyaasadda aan taageersanahay fikirkaygu waa noqon karaa mid mataqaanaa dee si gaara u arka wax dhibaato oo khaatumo weyn oanu arkaa ma jirto waxaanu arkaa waxa weye wixii fikeree khaldan iyadana dee in loo sheego aniguna haddii wixii mataqaanaa dee waa fikir uun sheegis mooyaane haddii ay khaldan tahay waxay ku khaldan tahay de waa lais tilmaamaya dadka ay khusayso dadka danaynaya dadka ay mataqaanaa mujtamaceed iyo deegaankeed iyo dalkeeda ay ka hadlaysaanahay waana fikradayda uun waxaan ahayn oo jiraa ma jiraan oo gaar ahoo aan anigu kaga horjeedo marka wadahadaladii ugu dambeeyey goormaa laysugu imanayaan waa laysugu imaanaya waa loo ballansan yahay diiwaangelinta kaarqaadashada tan ayuunbaa arrimuhu ku salaysan yihin haddii kaarqaadashada la dhammaado dhowr shiro oo loo balballansan yahay oo deegaankan ku saabsan baa jira kuwaasunbay ka mid tahay iyaduna arrintaas waana dhammaanaysaa insha allah maxaadse odhan kartaa wasaaradda arrimaha gudaha waad ka qabatay oo ugu ballaadhan waxyaabahaadse odhan karta waad kusoo kordhisay oo isbeddel ballaadhan baad ku samaysay maxaa ka mid ah laba howlooda ballaadhan bay qabataayo midna ay tahay nabadgelyada inay ilaaliso midna ay tahay inay deegaanada degmooyinka inay horumariso oo horumarkooda ka shaqayso nasiib daro muddadii anigu aan joogay wasaaradda aan ku sugnaa waxaa jiray muddo dhibaatooyin iyo afooyin dabiiciha ay dhaceen oo abaar ballaadhan ay dalka ku habsatay inkastoo aanaan anagu howlahayaga mar walba wadanay haddana mashaariicdii iyo horumarkii degmooyinka laga qaban lahaa wax badan baa aad moodaa inay hakadeen oo aan sidooda aanay u socon sababtan ay ahayd abaartaas arrinta nabadgelyada waxaan qabaa inaan wax badan ka qabtay oo nabadgelyada guud ahaan hadday tahay gobolkan sool colaadii dhexooda tiiley ay soo afjaraan oo imika ay ka wada nool yihiin oo walaala ka yihiin oo ku wada nool yihiin waxaa jirta colaado iyana laogyahay gobolkaa sanaag oo mataqaanaa iyaguna qudhadkooda shaqaaqooyin aada u xun keenay oo dadka dhexdhigay hawl ballaaran baa ka qabtay
kaasi waxa uu ahaa yaasiin xaaji maxamuud faratuun wasiirka arrimaha gudaha ee somalilan oo ku sugan laascaanood wuxuuna u warramayay wariyaha v o a laascaanood cabdikariin ololcaasha cabaran baa suugeysa waa kusoo eegayo ismaaciilow waxaan soo wadnaa horta heesaan dhegeystayaasha ku macsalaameynayno heesaan iskuma jiraan horta waa beledweyn markaan beledweyn maqlan waxaa igu soo dhacda erayadu ha tiraha isdabadhigo qofba meel bay ka qabataa moogtaa halka uu leeyahay beri bay xumaato batroolka daadsa ka wadaa bukoodow bogsan waaye
haddii aanan ogeyn wax badan cashay meel lagu hayaa baan odhan lahaay wax badan baad laakiin ogtaa codka macaan xasan aadan iyo heesta beledweyn
gataliyo inuu yahay bir cashaqu been baanu haysi webiguu bujaaco biraha waraabsho dhulkubaha ku jiifo jirta ubaaxu buuxo badarkiiyo galaydii laga tuura baalko canabkii bislaado bulladiyo ciyaara lagu waaberiso beelugu gujooga sowberisa mahadkii beelad weyne maantegin webiigu bujaaco beeraha waraabsho dhulkubaah ku jiifo dhirta ubaaxu buuxo badarkiiyo galaydii laga tuure baalko canabkii bislaado bulladiyo ciyaara lagu waaberiso beelugu gujooga sowberisamahadkii beelad weyne maantegin
meesha de horta xoog lagama tegin aad iyo aad ismaaciil horta heestana way dheerta waa dhowr iyo toban daqiiqa keligeeda barnaamijka dhana haye marka lama soo weliban kala duwan oo kala duwan oo marba qayba marka abwaano waxaa isugu tegey xaggaana waxaa fadhiya bashiira waxaan is idhi arma heestan uu isagu dhinaca ka soo qabtay aad iyo aad isagaaba soo qabtay bashiir abikar filkiisa ay ahayd inkastoo heestana la isku wada haysto qof walba ay jeceshahay ay jeebka gadaal ku haysateen maruu soo saartay laakiin maanta bashiir baa dhegeystayaasha u soo gudbiyey iyada ayaanu kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga e v o intaan marka la kulmayno waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo nabadgelyo baarkana xasaanke bidix midig isgaaro bulcad lagu xiideeyo bar ku seexanayso barkanaysa qaaro guwanaysa baalo igu beertilahasho tima boqontaa joogo baalgoray laamoodo baarkana xasaanke bidix midig isgaaro bulcad lagu xiideeyo bar ku seexanayso barkanaysa qaaro huwanaysa baalo igu beertilahasho joogo